أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo diyo u kala qaaday beelaha walaalaha ah ee xawaadle iyo gaaljecel waxgaradka labada dhinac iyo weliyudamka oo warbaahinta islaamiga la hadlay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah jabhadda faano oo boqolaal askari ku dishay dagaallo ka dhacay amhara iyo kooxda xasan sheikh oo guul ku tilmaamay in turkigu qabsado badda iyo beriga soomaaliya warbixin ayaad barnaamijka uga bogan doontaan inshaa allah qodobadeenna kale waxaa ka mid ah yuweri musafani oo xabsiga u dhaadhiciyey boqolaal dadweyne ah kuwaasoo bannaanbaxyo ka dhigaya qaybo ka mid a dalkaasi yuganda iyo falanqayn dheer oo aan ku samayn doonno nasriga iyo guusha allaah uu ku galadaystay mujaahidiinta maali sidee waxu dhaceen iyo muuqaallo koo kooban oo asalaaqa ay baahisay ayaad barnaamijka uga bogan doontaan xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb cabdulaahi maahir maxamed iyo maxamed xasan alfaatix ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhicisaba aad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa jabhadda faano ayaa boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada federaalka etoobiya ku dishay dagaallo ka dhacay gobolka amxaara qodobkaas iyo sidoo kale kooxda xasan sheekh maxamuud oo guul ku tilmaamay in turkigu uu qabsado badda iyo beriga soomaaliya waxaannu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta waxaa soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo boqolaal askari ku dishay dagaallo ka dhacay amhara jabhadda axmaarada u dhaqdhaqaaqda ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ay kula jirto ciidanka milatariga ee uu hogaamiyo abiy axmed kuwaas oo ku duulay gobolka amhara ee dhaca waqooyiga etoobiya faano waxay sheegtay in ugu yaraan shan boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xabashida ay ku dileen dagaalada maalmihii u dambeeyey ka dhacayey aaga goojam ee ismaamulka axmaarada asres maare oo ah guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxa qeybta siyaasadda ee gobolka goojam ee jabhadda faano ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta etoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo e m s ku xaqiijiyey in boqolaal askari ay ku dileen dagaalada dhowrkii maalmood ee u dambeeyey halka sidoo kalena ay dagaaladaasi ku qabteen toddoba iyo labaatan oo ah askar ciidan oo milatariga ka tirsan hub iyo saanado milatari oo xoogan ayuu sheegay mas-uulkan ka tirsan jabhadda faano inay ku qabsadeen dagaaladii tooska ahaa ee toddobaadkan ay la galeen ciidanka milatariga ee abiy u soo diray gobolka ciidanka milatariga etoobiya waxay dhankooda sheegeen in kow iyo soddon ka tirsan maleeshiyaadka faano ay ku dileen dagaalada ka socda goojam balse mas-uulka u hadlay faano ayaa sheegashadaasi beeniyey warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya waxay sheegtay in dhowr aag oo kale la isku farasaaray toddobaadkan waxaana ka mid ah goobahaasi gondar iyo wollo halkaas oo toddobaadkan dagaallo xoogani ka dhaceen ilawareedyo ayaa sheegay in khasaare xoogan la gaarsiiyey ciidamada federaaliga ee la geeyey aaga gondar tobaniye askar ah oo dagaalka in lagu qabtay la sheegay ayay muuqaaladoodu faafiyeen mucaaradka abiy axmed dagaaladan ka dhacaya goojam gondar iyo qeybo ka mid ah wolo ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkan ay dowladda xabashida etoobiya ciidamo aada u badan geysay aagga goojam ee dhaca gobolka xamaarada kuwaasi oo loogu talagalay inay qeyb ka noqdaan qorshaha abiy ee ah in uu meesha ka saaro jabahadda fano taas oo toddobaadkan dagaallo uu dhiig badan ku daatay ku soo dhoweysay ciidanka ka yimid dhanka adis ababa waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xukuumadda xasan gurguurte oo guul ku sifaysay in turkiga uu qabsado badda iyo beriga soomaaliya xukuumadda muqdisho ee caanka ku ah dabadhilifnimada dowladaha shisheeye ayaa ku dhawaaqday inay si diiran u soo dhoweynayso go-aanka uu turkigu ku gaaray in uu ciidamo dheeraad ah u soo diro dalka baarlamaanka daaquudka ah ee turkiga ayaa shalay ansixiyey in ciidamo turki oo dheeraad ah loo diro soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan qorshayaasha ay dowladdani ku boobayso kheyraadka shacabka soomaaliyeed kulan ay wasiiro ka tirsan xukuumadda xasan gurguurte muqdisho ku yeesheen ay tallaabada uu baarlamaanka turkigu qaaday ku tilmaameen mid guul ah tallaabada uu qaaday baarlamaanka turkiga ee uu ku ogolaaday in ciidamo loogu soo diro soomaaliya waa mid guul ah oo xoojinaysa amniga dalka ayuu yidhi cabdulqaadir maxamed oo ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda muqdisho xasan gurguurte ayaa horaantii sanadkan dowladda turkiga u saxiixay heshiis u ogolaanaya inay la soo bixi karaan kaydadka shidaalka soomaaliya islamarkaana ay guran karto kalluunka dhex eegaaga badda soomaaliya tallaabadan turkiga loogu gacangelinayo badda iyo beriga soomaaliya ayaa ah jariimo xun oo laga galayo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay maanta daabacday mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa xaaladda waddanka ugandha iyo xukuumadda museveni oo qafaal ku wada bannaabaxayaasha booliska xukuumadda kambaala ayaa xabsiyada u taxaabay in ka badan boqol iyo afar qof oo mudaaharaadayaal ah dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyo hay-adaha waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa bilaabay inay cambaareeyaan tallaabooyinka laamaha amniga ugandha ay ku qamcinayaan bannaanbaxayaasha waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa wararka lagu faafiyey howlgallada mujaahidiinta waxaa barta lagu faafiyey xogta weerar saqdi dhexe ee xalay ay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah weerarka oo ahaa kamiin ayaa loo dhigay kolonyo murtadiin ah oo ka baxay degmada afgooye kuwaasi oo doonayay inay shidaal geeyaan saldhigga belidoogle kamiinka ayaa si gaara kaga dhacay tuulada buulalow oo afgooye hoos tagta kolonyada shidaalka siday ayay ku adkaatay inay horay u sii socdaan waxayna dib ugu laabteen afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sitaa isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen gaari cabdiberi ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada kaasi oo ka baxay xerada deegaanka arbacow isagoona ku sii jeeday deegaanka ceelasha biyaha dhimashada waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa laba askari oo murtadiin ah oo uu ku jiro abaanduulaha murtadiinta ee xerada arbacow kaasi oo lugaha ka go-ay waxaana lagu magacaabaa cabdi suubiye caraale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada bulomareer waxaana qaraxaasi ay ku beegsadeen goob maleeshiyaadka murtadiinta ay isugu yimaadeen dhaawacu waa hal askari oo murtada kaasi oo ah taliyo unug lagu magacaabo cabdiwahaab dhaawiciisuna waa mid garaaba jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay weerar madaafiic ah ku garaaceen xerada uu degmada afmadow ka degan yahay murtad axmed madoobe oo ku sugan degmadaasi madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha xerada waxaana jirta khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaasi dhanka bokool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee degmada waajid aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa dunida aada looga hadalhayay xasuuqii murtasaqada ruushka ee fagnar loogu geystay dalka maali baraha bulshada ayaa si aada la isula dhex marayay sawirada iyo muuqaalada bakhtiyada cadowga la laayay iyo maxaabiista la qabtay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda howlgalkaasi xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigaahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa wahagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna hiiraan wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha xawaadleh iyo gaaljecel beesha xawaadle ayaa horey u dishay wiil ka dhashay gaaljecel munaasabad ka dhacday buqa qable ayayna diyadaasi ku kala qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle ayaa goobta ka hadlay waxay nabadoon cabdi cumar gacamey oo wakiilka ahaa naqiibka guud ee xawaadle u wakiisheen inuu diyada boqolka neefa ku wareejiyo naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool bismiillah waxaa weeye walaalahayn nimaan ka dilnay waxaan u wadnaa maantay boqolkii halaadaan u wadnaa walaalahayn marka diinta sharciga islaamka ayaan haddii ilaahay kunagu xukumay waana qaadanay inaan kula wareejinana saasaan rabnaa annaga oo beesha xawaadla ah oo ninka dilnay waxaan ogolnahay oo shareecadu nagu xukuntay inaan diyadii boqolka halaad iska bixin gaaljeclaan siinay walaalahay waaasha gaaljecel bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadda iskale anigoo ku hadlayo magaca cawaadle waxaan bixinaynaa insha allah tacaala nin aan ka dilnay beesha gaaljecel oo walaalaha nahay laga dilay oo masiibadaas ku dhacday ayaan bixinaynaa boqol halaad anagoo ku bixinayna sharciga islaamka waxaweeye arintaasaanu nimid waana bixinaynaa insha allah tacaala anagoo ah beesha xawaadlaha gaaljecel walaalaha inaan siinaynaa arintaas yani maaragta kitaabka inaan ku dhaqanno ayaa adigu hadaa lugta masaalaxadda iyo diinta iyo islaamku sheegayaa saasaan yani maaragta walaalo ku nahay iskuna cafinayna insha allah tacaala kuna qanacsannahay waxaan ku qaadanaynaa sharciga islaamka ku qaadanayna mar kastaba aan ku qaadanayna insha allahu tacaala waxaana dhaqaawno oo noloshayna ku beeskaraysana waa saas wax kale oon yani maaragta ku macaamili karna ma jiraan waxay gaaljecel iyo xawaadla ay ku noolaa karaan kitaabka ilaahay ku dhaqmaan waxaa dhiibayo nabadoon cabdi cumar cadow dhiibaa wuxuuna ku wareejina nabadoonka beesha gaaljecel ayuu ku wareejinaya insha allah tacaala haddii ilaah yiraa saasaa yani maaragta adugu adaala ku didan aan wax ku kala gudbinayna waa tahay markana codka aad maqli doontaan waa nabadoon cabdi cumar gacamey oo diyada boqolka neefaa wareejinaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin annagoo ah beesha xawaadle kana dilnay walaalaha ina gaaljecel nin shareecada islaamkuna ay nagu xukuntay boqol halaad inaan siino gaaljecel ayaan ku wareejinaynaa boqolkii halaad annaga oo xawaadla beesha gaaljecel nabadoon cabdiraxmaan marburka naqiibka beesha gaaljecel aan ku wareejinaya oo hiiraan naqiibiga gudoon markana waxaad dhegaysan doontaan naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan bakool oo diyada kala wareegaya walaalahooda xawaadle bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu wsalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan alla subxaana wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa ilaahayga naga dhigay muslimiin ee nasiiyo nicimkiisa faraha badan leh aan la soo koobi karin ay ugu horayso nicmatalislaam waliimaan intaa kadib waxaan halkaan ugu mahad celinaa xarakatul-shabaab almujaahidiin ee dhiigooda ku bixiyey ina shareecada ilaahay wax lagu kala qaata ee kala aargudsigii iyo qabaa'ilkii isdilayey iyo diinla-aantii laisu baabi'inayey juhdii iyo wakhti ku inay waxaas istaagaan idamka ilaahay kadib insha allahu tacaalaa aniga oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee walaayada islaamiga hiiraan waxaan maanta boqol halaad ka wareejinaa beesha xawaadle gaar ahaan beesha yabar madaxweyne boqol halaad nabadoon waa kaala wareegay nabadoon cabdi cumar gacamey boqol halaad insha allahu tacaala waa kaala wareegay shareecada islaamkana sidaan ayay sharaf iyo wanaag u leedahay cid kasta oo muslim ahna haddii sidaanay u fahanto qabaa'ilna ismaa disheen gaalana dhulka aynama imaadeen dulmi iyo fasahaadna ma dhacdeen insha allahu tacaala anigana boqolkii halaad waxaan farta ka saara aan ku wareejinaa olyabdamkii wiilka dhalay ilaahay idinkii maanta boqolkiisa halaad xaqii wiilkiisa ou lahaay cafis waa jiraa qisaasna waa jiraa boqol halaadna waa jirtaa boqolka halaadow qaatay insha allahu tacaala boqolkii halaad ayaana farta ka saarnay waana nagala wareegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay markana waxaad maqli doontaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo ku ammaanay walaalahooda xawaadleh sida ay diyada isaga bixiyeen ayna ugu kala baxeen shareecada islaamka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلى ما مهد له ما أنت أنا جوجنا ما عيسي إن لما بيرود ولا لا أيديا كلا قاتان دي دي إيدو وناكسن سيدي أي أول ماتا سوى عن أي أول ماتا إن شاء الله ما هدا إلى ما أسكاله كسكو مجاهدين تا أيا أرنتاس قعنت كل كتي أنا جن وصل ويننا Ee, intaan wixii ka dambeeyana insha allahu sidaasaan wax u kala qaadan doonaa haddii ay naga dilaan haddaan ka dilna wixii dhanbo diyaaraan u nahay insha allah innaga gaaljeclaan nahay waxaan ka qaadanaynaana waa beesha xawalla diida waxaa noo qaaday naqiibka gaaljecel cabdiraxmaan cumar bakool marka waxaana lagu wareejinaya insha allahu ninkii wiilka laga diliyey xafiiskii waxaa waaye mar walbaba ninka iska leh lay ku xiran tahay annagoo qabiil ahna wax ma bedeli karna ninkii wiilka dhalin ee boqolkiisa war- aan rabo haweereyo asigana waa loo ogolaaday Ee, shareecada islaamkaababa ogolaaday annagana ma diidi karna waxa waaye diyadaas walilah alxamdu horta ilaahay kitaabkiisa baa lagu xugmay Eh, ninka walaalka oo ninka laga- wiilka laga dilay dhiiggiisii Eh, maantana way keeneen nimankii walaalahii reer xawaadlo annagoo odayaashii gaaljeclena waa kala wareegnay waxaana qaaday naqiibkeena beesha gaaljecel naqiib cabdiraxmaan cumar bakool kaas ahaan nabadoonkii cidda oo hoosena way joogay Eh, walilah alxamdu waana ku qanacsannahay walaalaheen haddii annaga ay maanta aan wax ka dilnana sidaanoo kale baan u adeegaynaa iyagana oo sida ay maanta sharafta ay ku keeneen ee iyagana ku- aan ku sharaf heleen marka insha allahu tacala biidnillahi kariim intaas baan qaba ugu dambayntii waxaad maqli doontaan aabbe cabdi maxamuud muumin oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay oo diyada boqolka halaad ah kala wareegaya naqiibka gaaljecel ee hiiraan islamarkaana sheegay inuu ku qanacsan yahay qaadashada diyada wiilkiisa bismillah waxaa la yiraa cabdi maxamed muumin wiilka lagaa dil magaciisa wiilkayda waxaa la yiraa cali cabdi maxamed muumin waxaa lagu dilay galgal yar xawaadla ah iga dil shareecada islaamkaan soo qaabili shareecada islaamkaan soo qaabili ninkii xukunkii boqolkii helaadaa loo xukumay kina waa qaatay taabku wixiis ii xukumi waa qaatay dariidaas anagaa leh qabiil waxbay ugu mari nin alla ninkaan rabaan siisan karaa anagaa iska leh alxamdulilah alxamdulilah waa sabrsanah waa sabrsanah alxamdulilah taabka ilaahan ku qanacsanah alxamdulilah gacantooda kor allah ka dhig saacadan waa isdili lahayn kaas wax ka badanaa bixi lahayd alxamdulilah maslaxadan walaayada islaamka waa ku mahadsan tahay gacanteeda kor allah ka dhig waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahadde Een, haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin waxaan ku bilaabaynaa duqaymaha cadowga uu ka geysanayo qidaaca ghaza xaafadda Talha- xaafadda talul hawa ee dhacda koonfur galbeed magaalada waxay martigelisay duqaymo aad u culus sidoo kale diyaaradaha cadowga faysalow saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen guri ku yaala galbeedka magaalada khan yunis Een, faysalow sidoo kale duqaymo ayaa siyaabo kala duwan waxay uga dhaceen bartamaha iyo waqooyiga magaalada ghaza waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxay ku sheegtay in shahaadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay marayaan lixdan iyo lix ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan ilaa laba boqol afartan iyo kow kale Een, tirada guud ee shahaadada waxa ay maraysaa soddon iyo sagaal kun saddex boqol afar iyo labaatan ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan sagaashan kun siddeed boqol iyo soddon ruux Een, halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah dadka rayidka ah dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen howlgalladaas waxay isugu jireen kamaa-in dagaallo foolkafool ah iyo sidoo kale weerarro duqaymo ah qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan ayaa siyaabo kala duwan waxay muqaawamada ugu beegsadeen gaadiidka ciidanka sahaynada haddii ay yihiin kuwa ciidamada daabula taangiyada iyo sidoo kale gaadiidka cagafcagafyada ah sidoo kale askar yuhuudda ah oo ku dhuumaalaysanaysay guri ku yaala xaafadda talul hawa ayay muqaawamadu weerar xooggan la beegsadeen khasaare kala duwan ayaana ka dhashay Een, faysal markii halka aan kaga soo tagno dagaalada iyo sidoo kale duqaymaha cadowgu uu geysanayo oo aan eegno dhinacii wadahadallada waxaa markaan la isla aaday magaalada roma ee caasimadda waddanka talyaaniga halkaasoo ay dib uga bilowdeen wadahadallada lagu doonayo in lagu soo gebagabeeyo dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli cagajidaya waxaa la sheegay in halkaas uu gaaray madaxa hay-adda muusaadka oo ah hay-adda sirdoonka dibadda ee maamulka gumaystaha yuhuudda dhinacyada ayaa weli ismarila netanyahuna wuxuu ku adkaysanayaa baa la leeyahay shuruudihiisii hore isagoo weliba xilligan ku sugan washington faysal oo falanqayaashu waxa ay sheegayaan in laga yaabo maalmaha soo socda in dagaalka uu ka gudbo khaza oo uu u gudbo koonfurta lubnaan sidaasna uu ugu wada faafo mandiqada loo bixiyey bariga dhexe waxaa la ogyahay in weerar lagu qaaday deegaan lagu magacaabo majdalu shams oo ku yaala buuraha aljowlaan deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan waxaa deggan dad carab ah iyo sidoo kale dad yuhuud ah saaruuq ayaa waxa uu ku dhacay garoon lagu cayaarayay kubadda cagta oo ay ciyaal ku sugnaayeen sida warbaahinta yuhuuddu ay sheegayso ilaa laba iyo toban canug ayaa lasoo werinayaa inay halkaasi ay ku dhinteen ma jirto cid ilaa iyo hadda si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas ururka isugu yeedhay xisbullah ee hoostaga dowladda iiraan waa uu iska fogeeyey oo waxa uu sheegay in arrintaas uusan waxba ka ogeyn dhankeeda dowladda lubnaan waa ay hadashay waxa ay sheegtay in saaruuqaas halkaasi ku dhacay aan laga tuurin gebi ahaanba waddanka lubnaan maamulka gumaystaha yuhuuddana uu doonayo marmarsiyo uu dagaalka lubnaan uu ku soo galo su'aalaha la isweydiinaya waxay tahay haddii ururada hubaysan ee lubnaan ka jira aysan saaruuqaasi tuurin yay tahay cidda saaruuqa tuurtay falanqayaasha qaar ayaa sheegaya faysalow in saaruuqaas la doonayey in lagu burburiyo gantaal laga soo tuuray gudaha lubnaan balse uu ku laabtay deegaanka sidaana carruurta uu ku laayay markii la isku soo duubo ra-iisul wasaaraha yuhuudda isagoo ku sugan washington ayuu arrintaani ka hadlay waxa uu sheegay in lubnaan aysan uga hari doonin oo uu ku eedeeyey kooxaha hubaysan halkaasi ka jira in falkan ay ka dambeeyeen aqalka cad ayaa isagana caaw uu hadlay waxa uu sheegay inaysan ka labalabayn doonin taageerada ay siiyaan maamulka gumaystaha yuhuudda ayna ilaalin doonaan waxay ugu yeereen amniga qaranka maamulka israa'iil waxa ay sheegeen in ay doonayaan in xiisadda aysan faraha ka sii bixin dhinacyada lubnaan ku sugan iyo maamulka gumaystaha yuhuuddana sida ugu dhaqsiyaha badan ee xiisadda joojiyaan si uusan dagaalka uusan usii faafin arrimahaas oo dhambe markii la isku soo xooriyo falanqayaasha bariga dhexe waxa ay sheegayaan in maalmaha soo socdo la filan karo xiisad intaa ka ballaaran dagaalkuna uu sida ugu faafi doono koonfurta lubnaan si kastaba dagaalkii bilaawday toddobadii oktoobar faysalo waxa uu muuqdaa mid dhimbilihiis marba uu sii faafayo haddana waxaa la isku hayo lubnaan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaana doonaya baa la leeyahay in dagaalkan uu sii socdo oo uusan joogsanin ilaa masaalixdiisa uu ka xaqiijinayo waxa uu dagaal kala sugayaa ilaa ay ka dhacayso doorashada maraykanka oo uu doonayo inuu soo baxo gaalka xagjirka ah ee lagu magacaabo donald trump trumpna hore ayuu u sheegay inuusan ka labalabayn doonin taageerada uu siiyey maamulka gumaystaha yuhuudda uusan aqoonsanayna waxa loogu yiro falastiiniyiinta ninkanna waxaa la xasuustaa in sannaddii labadii kun toddoba iyo toban magaalada qudus oo u aqoonsaday caasimadda maamulka sahaynada wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda falastiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegaystayaal markanna maali mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgal jihaadi ah waxay ku dileen ku dhowaad boqol askari oo u badan calooshood u shaqaystayaasha saliibiyiinta ruushka iyadoo dhanka kale hoggaanka jihaadka ee mujaahidiinta mandiqadda saaxilka ay war ka soo saareen howlgalkaasi guulaystay waxaan soo dhoweynayaa maxamed xasan alfaatix oo noo soo koobaya qaabka weerarkaasi u dhacay tirada cadowga lagu dilay iyo sidoo kale warka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida bismillaah aad baad u mahadsan tahay muslimiinta ku dhaqan waqooyiga waddanka maali runtii guulo waaweyn ayay ka soo hooyeen dagaallo aad u culus oo ay la galeen maleeshiyaadka calooshadu shaqaysayaasha saliibiyiinta ee lagu magacaabo fagner ee ruushka laga leeyahay iyo ciidamada xukuumadda ridada ee waddanka maali wararka ka imaanaya maali waxay sheegayaan in dagaallo culus oo soo bilowday maalintii khamiista ay shalay gelenkii dambe ku soo gebagaboobeen guuldarro weyn oo ku dhacday saliibiyiinta iyo murtadiinta haddii aan bayaanino goobta dagaalku ka dhacay waa deegaanka lagu magacaabo tanzawateyn wuxuu ka tirsan yahay mandiqadda kidaal ee gobolka azawaad ee waqooyiga waddanka maali deegaankan wuxuu kaabiga ku hayaa xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada aljazair iyo maali isbuucii lasoo dhaafo horaantiisii waxaa halkan soo gaaray kolonyo ku dhow ee boqol gaadiid oo ka koobnaa ciidamada xukuumadda dabadhilifka maali iyo ciidamada saliibiyiinta fagner oo ah shirkad calooshadu shaqaystayaal ah oo daafaha caalamka ka soo aruurisay maleeshiyaad lacagna ku qaadata sidii ay ula dagaalami lahaayeen islaamka iyo hilkiisa wadamo fara badan oo ka tirsan caalamka islaamka suheybow haddii aan soo koobo sidii ay wax u dhaceen khamiistii lasoo dhaafay dagaal ayaa si goosgoos ah wuxuu kaga bilowday mandiqada tanzawateyn mandiqadan waxaa ku dhaqan nus milyuun ruux oo ah shacabka ka soo jeeda eh, qowmiyadda azawaadka iyo tawaariikhda muslimiinta ah kuwaas oo eh, ka soo barakacay eh, xamalaadka shaadaladirirka ah ee ciidamada iswatay ee saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta ay ku qaadeen deegaano ka tirsan waddanka maali halkan ayay dadku soo degeen oo ay maciin bideen inay amni ka helayaan deegaanadan waxaa maamulaya een, jamaacada jihaadiga ah nusrat islaam walmuslimiin iyo dad deegaanka ah hubeysan oo ka dhiidhiyey cadaawadda ee maleeshiyaadka xukuumadda ee maali iyo kuwa ruushka Een, markii halkaas ay soo gaareen cadowgu wuxuu iclaamiyey inuu qaadayo xamlad milatari oo uu sheegay inuu kusoo afjarayo een, awoodda jihaadiyiinta ee mandiqada tanzawateyn laakiin taas allah subxaana watacaala wuxuu u rogay inay noqoto mid lagu cirib tiray saliibiyiintii iyo murtadiintii halkaasi ku duulay Een, dagaalkii goosgooska ahaa ilaa iyo jimcihii gelinka dambe ayuu soo gaaray laakiin shalay maxaa dhacay shalay allah ee, wuxuu kala saaray xaqa iyo baadilka ee, macra ka socotay muddo saacado ah oo si wada jir ah ay u galeen ee, mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo dadka deegaanka ee, runtii waxaa afka ciidan loogu daray ee, quwaddii kufriga waxaana ee, guulaysatay quwadda muslimiinta Een, sida wararku ay sheegayaan ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka mid ah een, maleeshiyaadka fagner iyo ciidamada maali ayaa lagu dilay baraha bulshada waxaa lagu faafiyey muuqaalada meydad fara badan oo cadowga ah een, maxaabiis saraakiil sarsare ah oo isugu jira cadaan iyo madow ayay mujaahidiintu ay gacanta kusoo dhigeen Ee, waxaa la daawanayay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ee, jeyshka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo qoorta ka soo qabtay saliibiyiintii ruushka ee, indha buluuga ahaa isla markaasna soo bandhigaya iyagoo dulaysan waxaa muuqaaladu ay muujinayeen ciziga iyo ee, sharafta usoo hoyatay een, dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta hubka u qaatay raayada islaamka ay u koryeeli lahaayeen muslimiintana ay uga saari lahaayeen dulliga iyo dacfiga ay dhex muquuranayaan Een, suhaybow maxrakadaas warbaahinta si aad ah ayay u hadalhaysaa Een, wargeysyada mandiqada iyo kuwa caalamiga ah ayaa soo tibinaya Ee, runtii shalay ee, jab aad u weyn ayaa ku dhacay ee, saliibiyiinta ruushka haddii aan ee, sii bayaanino een, mandiqadan shalay lagu dagaalamayey ee, tanzan wateyn lagu magacaabo waxay kaabiga ku haysaa waddanka aljazaa'ir xuduud beenaadkiisa ee ciidamada shaadaldirirka aljazaa'ir ayaa iyana soo dhaqaaqay oo xuduudda xirtay iyagoo guulguulayay ee, dadka muslimiinta ah cadaadisna ee, ku hayay halka kufriga kalena gudaha waddanka maali uu ka soo dhaqaaqay laakiin dadku markii ay sabreen een, kumanaan ka mid a dhallinyarada ee, mandiqadaas ku dhaqan oo ogaa in haddii howlgalkan milatari uu guulaysto xabsiyada lagu guri doono qaarna ee, la layn doona waxa soo harana qasab lagu ciidamayn doono ayaa ee, hubka qaatay waxayna ee, ku saf noqdeen dhanka mujaahidiinta taas waxay soo dedejisay in ee, allah subxaana watacaala guul ee, uu siiyo muslimiinta markii sufuuftooda ay mideeyeen Ee, runtii muuqaalada la baahiyey waxaa ka mid ahaa ee, hogaamiyaasha mujaahidiinta oo ku diganaya ee, saliibiyiinta isla markaasna amraya in aan la tooganin saraakiisha sarsare ee fagner ee, la- iyagoo maxaabiis ana gacanta lagu dhigo waxaana ka mid ah hogaamiyaashaas cabdiraxmaan daada oo ka mid ah een- een, saraakiisha ciidanka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee mantiqada azawaad ee, sheekh cabdiraxmaan zaza oo isna ka tirsan ee, mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaami oo idaarinaya howlgalka weyn ee mujaahidiintu cagta ay ku mariyeen kolonyada ayaa lasoo bandhigayey wariyaashu waxay sheegayaan in ciidamadan ee cagta la mariyey ee la laayey ay ka koobnaayeen ilaa iyo sideed kolonyo gaadiidkooda gaashaamnaa ee kuwa taawayada loo yaqaano gaadiidka cabdibilayaasha ayaa la arkayaa iyagoo la gubay iyo iyagoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo ay kaxaysanayaan Een, ee, waxaa la sheegaya shalay inay ahayd maalin adag oo usoo galay saliibiyiinta Een, saraakiisha sare ee ka tirsan jabhadda fagner ee la laayey ee, waxaa ka mid ahaa sargaal ruushiyaan ah oo madax ka ahaa ee, qayb ka mida kolonyada Ee, ninkan waxaa la sheegay inuu kasoo dagaalamay wadanka ukraine Een, jariirada lagu magacaabo kiev independent ayaa faafisa qayb yar oo ka mid a xogtiisa Een, jariiradu waxay sheegtay in ninkani uu madax ka ahaa janal telegram ah oo ay ku xirnaayeen dad ka badan nus milyuun ruux isla markaasna uu ka mid ahaa saraakiishii wacdaraha ka dhigay ee dagaalka wadanka Ukraine kadibna Vladimir Putin ayaa wuxuu u wareejiyay dhanka wadanka Mali ee, markii shirqoolka lagu dilay ee, taliyihii ugu sarreeyay jabhadda Wagner ninkan meydkiisa oo qoorta saliiba u suran yahay isagoo runtii dulaysan oo afka ciidda loo daray ayaa lagu soo bandhigay saxaraha wadanka maali waxaana isbarbardhigi jirriddu ay ku sameynaysay xilligii uu ku sugnaa gudaha wadanka ruushka iyo xilligii uu ku sugnaa gudaha wadanka maali marka uu ku sugan yahay ruushka waxaa ka muuqata heybad in ciidamo hareertiisa ay joogeen marka baktigiisa u yaala bacaadka wadanka maalina waxaa ka muuqatay dulli isagoo la dilay oo rag mujaahidiin ah runtii aad u qalabaysan ay meydkiisa dul taagan yihiin ayay jariiradu faafinaysay xogaha kale ee la faafiyey waxaa ka mid ahaa maxaabiist ka tirsan shirkadda fagner oo muuqaaladooda lasoo bandhigayey iyagoo hadlaya sidoo kale ragga gacanta lagu dhiga waxaa ka mid ah jenaraal ka tirsan ciidanka xukuumadda dabadhilifka maali oo runtii iyagoo dulaysan oo madaxooda ciidda lagu raquusay muuqaaladooda la faafiyey suebu runtii macrakadan lagu soo afjaray ilaa state colonia oo ka tirsanaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh waxaa la rumaysan yahay in saameyn xun ay ku reebi doonto isfilintii ruushka ee mandiqada saaxilka galbeedka qaaradda africa waxaynu ogeynay in markii faransiiska laga ceyriyey nufuudiisii mandiqada ruushka ay ku bedesheen xukaamta milatarigu gacanta u hayo ee dabadhilifyada ah gaadiidka gaashaaman ee la burburiyey marka laga soo tago saanadaha hubka ee mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ay ku qaniimaysteen ee weerarka tanza watain ayaa la rumaysan yahay in lagu qalabayn karo juyuush dowlado oo idil marka loo eego xoogga hubkaas iyo nuucyada oo ah mid casri ah oo gudaha wadanka ee ruushka laga soo daabulay gudaha wadanka maalina si aad ah ayaa looga hadalhayaa falal dembiyeedyo aad u harxandaran ay maleeshiyaadkani bilihii lasoo dhaafay ka geysanayeen gudaha wadanka maali gaar ahaan waxay xasuuqa u badinayeen qabaa'ilada muslimiinta ah ee ansaarta ah ee ay tuunsan yihiin inay u gargaareen mujaahidiinta nusrat ulislaam walmuslimiin qabaa'ilada sida aadka ah fagner ee u beegsanaysay waxaa ka mid ahaa dadka azawaadka dawaariiqda ah ee qabiilka alfulani isna wuxuu ka mid ahaa qabiilada sida aadka ah ay u baagsanayeen cadowga jinsiyadaha kala duwan leh xukuumadda maalina taariikh soo jireen ah ayaba u leedahay in dawaariiqda iyo qabiilka alfulani ay xasuuqdo iyadoo u tirinaysa in inta badan hogaamiyaasha mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin qabiiladan ay ka soo jeedaan qabiiladanna waa kuwo dulmidiid ah oo caan ku ah taariikhda wadanka maali inay la dagaalamaan gumaystayaashii kala duwanaa ee mandiqadaas kusoo duulay oo faransiisku ugu horreeyey laakiin natiijadu maxay noqotay qamcinta dilka dhaca iyo boobka iyo kufsiga dumarka cafiifaadka qabaa'iladaas runtii waxaa ka dhalatay folkaano jihaadi ah wax lagu macnayn karo sababtoo ah inta badan dadkii qabiiladaas ka soo jeeday jihaadka ay raaceen waxay garab iyo gaashaan u noqdeen mujaahidiinta tuulooyinka iyo degmooyinka ayay kaga horeeyaan oo iyaga ayaa hubkooda u qarinaya iyaga tasiilaadka iyo lojistikada mujaahidiinta bixinaya arrinkaas wuxuu soo dedejiyey in halaag weyn oo cadowga ku gaaro tanzawatain oo ah runtii noqotay xisni adag oo dadka muslimiinta ay ku leeyihiin mandiqada saaxilka gaar ahaan wadanka maali jawaab celino kala duwan ayaa durbadiiba laga bixinayaa waxa ruushka iyo maleeshiyaadkiisa ka raacay wadanka maali runtiina tani waxay ceel ku sii ridaysaa siyaasaddii qariska xornimada aheyd oo ay qaateen hogaamiyaasha inqilaabiyiinta mayalka adag ee mandiqada ee wadamada niger mali iyo burkina faso saacadaha soo socda waxaan sugaynaa bayaanaadka iyo khidaabaadka rasmiga ee kasoo bixi doono hogaanka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ku aadan guushan weyn ee muslimiintu ay ka xasiliyeen mandiqada saaxilka ee galbeedka qaaradda afrika waa tahay aad buu mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa intaa kadib mu'asasada azallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa baahiyey fiidiyo kooban oo lagu soo bandhigayo kamiinkii lagu laayay maleeshiyaadka murtasaqada fagner iyo sidoo kale ciidanka maali ku soo dhowaada muuqaalkaasi oo kooban
صبحيهم أيقظيهم واحكم الإنسان فيهم زلزليهم يكتايا وانفضيهم كالرمال
هذا الجثث آه، بقتل فاغنر والجيش المادي الحمد لله
يا فتايا وانفضي الكذبا يا أسود الله سيروا واضربوا على مثال في قتال الكفر هيا وانزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان كل طال واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال طمي قيد أسير ذاق ألوانا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الذي انتقم لعباده المستضعفين من هؤلاء
قيد أسير ذاق ألوانا نكال تصمي
إلى جهنم وبئس المصير
أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال إن نصر الله آت
الزوار لا إله إلا الله ما نقاتلكم من أجل الزوار فيه من أجل لا إله إلا الله يا أعداء الله
ليس حلما ليس حلما ليس ضيفا من خيال ليس ضيفا من خيال فكرينا بزمان زمان كنا كالجبال بزمان ليس حلما ليس حلما ليس ضيفا من خيال ليس ضيفا من خيال في سعد والمثنى والحسين في سيف الله صار
يا مجرمين الله انتقم منكم الاخوه الاخوه سلات بسم الله اجد عطني وسكن اصبرت اصبرت سجلت شوي الاخوه سجلت شوي الله اكبر سجلت لا رجوان مقلي وشليت شوي الله اكبر الله اكبر غير منطقة انطقاقي الله اكبر الله اكبر الله اكبر ليس لله ولا رسول الله اكبر الله اكبر وعز الله جندا كمبين فعال جعلوا الحق وغمدوا في لباس
والله تقبل الله منا اجتني سيفي اجتني سيفي هات انت waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الله توفيقا وتسليما تسديدا واجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا